bismillahi raxmaan raxiim jimcuuna san saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamijkan nasa jacbina sida dadan oo ah barnaamij toddobada galabka soo jimcaha hadahan kale aad ka dhegaysataan raadiyo cadcaado ee magaalada cadcaado mar kale galab wanaagsan jimco wanaagsan ayaan xawadan ka leenahay saaxiibayaal galabtay barnaamijka waxaa taabagelinaysaa carwada xaraash oo carwad baa xad weyna kuna taalla gudaha magaalada cadaado oo gadda agabyada kala duwan ee elektroniga meegasa joogtana galab wanaagsan ayaan hawada ka leenahay saaxiibayaal jimco wanaagsan ciid wanaagsan waa jimco wanaagsan ayaan hawada ka leenahay saaxiibayaal barnaamijka galabtay waxaa taabagelinaysa
carwo xaraash cadaado anfaashiyo
ganacsiga culayskiyo laga saaro cariirigii carwo xaraash cadaadaha caawisay dadweynaha shacabkuna ku cilbaxay carwo xaraash cumaan iyo dubay iyo sacuudiga carwooyinka adduunka iyo caalamkay la socotaa waa meel laga cabaayo cirka oo da'ayo hobal urata weeyaan cod kastoy cod kastoo hamoogaan darku caynkaastuu yahay raggu ku calmadiyo midkood dumarku caashaqo macawisye saraawiil shaarar wada casriyahoo midibo can yahay duruuciyo xijaabada baati midibo can yahay nuuca doontid baad helin jimlo uga cilbeel oo dooqaaga ka cayaar cagaha raaxadoodiyo kabaha nooc walba yaal dumarkiiyo carruurtiyo ordanka iyo waayeel carwo xaraash baa diyaar la ah cid walba haddeer gaar oo dooqaad ka cayaar shoobin midibo can yahay catar iyo baraafuun caraf iyo udgoombale shaambooyinka cajiibka caynad aan laarag weli casriyahoo ka sii badan carwa xaraash baa diyaar la ah hacadibi naftaada ee jimlo uga cilbeel hawaya ayaan iyo calafkiiyo nasiibkaacida ayna dhaafin caruus iyo nin caadiya caam ahaan dadkoo idin cid kastay ku filan tahay carwo xaraash ninaan tegin weligii ma ceelbahay cisho qura cisho qura ha moogaan carwo xaraash cadaada anfaashion waa cawro bixiso jumlada oo keliya taasi oo aad uga raysan doontaan adeegyada aad u doonan jirteen magaalooyinka muqdisho boosaaso iyo hargeysa waxaadna ku helaysaan qiimo jaban oo idin raaligeliya waxayna soo kordhisay carwada dharka haweenka ee queen collection suudad iyo dhammaan noocyada kala duwan ee labiska rag iyo gabar intaba carwo xaraash cadaada anfaashion waxay ku taallaa bartamaha magaalada cadaado oo gaar ahaan isgoyska ay isku gooyaan wadooyinka suuqa ariga iyo suuqa caanaha waxay faahfaahintaasi dheer waxaad kala xidhiiri kartaa telefon lambarada kale ah eber lixal shan eber toddobo sagaashan iyo laba labaatan iyo toddoba ama eber lixal shan sagaashan iyo sagaal sagaashan iyo toddobo sagaashan iyo saddex ballanteennu waa carwo xaraash cadaado anfaashion
waa tahay saaxiibyaal jimco wanaagsan ayaan hawadan ka leenahay carwadaas aad dhegeysteen ayaa galabtay barnaamijka taabagelinaysa lambarada barnaamijkan ay ku soo bandhigtay iyo lambarka barnaamijka uga soo qayb qaadan laheenba galabta waxaa noola diyaaraa cumar axmed ibraahim cumar saaxiifada barnaamijka qaybka ah
waa hagaag xasanoo waad mahadsan tahay dhammaan dhegaystayaasha galab wanaagsan jimco wanaagsan ayaan hawadayn ka leeyahay dhegaystayaal lambarka aad barnaamijka uga qayb qaadan kartaan amase lambarada barnaamijka galabta ku xusan ood nasiibkiina ku tijaabi kartaan lambarku waa lambar shana toddobaatan iyo saddex sideed sideed soddon iyo lix mar laba haddii aan ku celiyo waa lambar shana toddobaatan iyo saddex sideed sideed soddon iyo lix lambarada waxay ka bilaabanayaan galabtay kow waxa ayna ku joogaan ilaa labaatan iyo labo mar laba haddii aan ku celiyo waxay ka bilaabanayaan lambarka koowaad ilaa lambarka labaatan iyo labaad lambarkaad barnaamijka uga qayb qaadan kartaana waa lambar shana toddobaatan iyo saddex sideed sideed soddon iyo lix haatana dhegeystaha qadka ku jira iyo jaaniskiisa halo asalaamu calaykum dhegeyste وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
dhegeysta magacaga halka nagala soo xiriiraysa
هذا سيد بيان قبل غير
waa tahay maxamed ee barnaamijka mala socotaa
دونك
waa tahay guda galo bal nasiibkaaga tijaabi
لمبر واحد قبتها لواتين لوالي برامج
waa tahay maxamedow lambarka labaatan iyo labad ee barnaamijka salaan ayaad ku ayaa ku xusan yaad salaamaysaa maanta
لابد السلام قالوا ما أنا وسلامة
waa tahay aad iyo aad ayuu maxamed u mahadsan yahay sida wanaagsan oo barnaamijka nogala qayb qaatay meel kastoo joogtaana galab wanaagsan ayaan hawadan ka len
tahay beelkasta aad joogtaan jimco wanaagsan ayaan hawadahan kaleenahay dhegeystayaal aad u fara badan ayaa qadka telefoonka soo buuxa dhaafina jecelna barnaamijka inaa ka qayb qaataan dhegeystaha qadka telefoonku jiraan sida jaaniskiisa halo asalamu calaykum dhegeyste
وعليكم السلام ورحمة walaal soo dhawow magacaaga meeshana soo wacayso
يا دوا عايش محمد الجوجستين barnaamij waa la socotaa
في عام lambarka soo nasiibkaa jitaabe
نمبر كل lambarka وطن برنامج labaatanaad ee barnaamijka lambarka labaatanaad ee barnaamijka iyo carwada xaraasha barnaamijka taabagelinaysa waxay ku xustay ayaanu ka wada jeeri doonaa jimco wanaagsan ayaan hawada aan ka leenahay dhegeysta ugu dambeeya naga soo wacay mid ka mid a xaafadaha magaalada cadaado magaciisana ku sheegtay caashe maxamed qabsatana lambarka labaatanaad ee barnaamijka dhegeystahaas carwada xaraasha waxay lambarkaas ugu soo dhex xusday catar oo aad u qaali oo aadna caraf badan jimco wanaagsan ayaan leenahay dhegeystahaasna si wanaagsan dhegeystaha xiga ee qadka telefoonka ku jira jecelna barnaamijka inuu qayb oo ka noqdo ansiya jaaniskiisa halo asalamu calaykum dhegeyste halo asalamu calaykum dhegeyste الو السلام عليكم وعليكم السلام والله سو دhow magaca meeshan soo wacayso
والله لا تفتح دوا ديالكن barnaamij waa la socotaa اه lambar qosana sibka jitaabe
دوان يخ دوا lambarka toban iyo toddobaad ee barnaamijka اه lambarka toban iyo toddobaad ee barnaamijka iyo calwada xaraash oo galabta barnaamijka taabagelinaysa waxa ay ku soo dhex riday ayaana ku wada firi doonaa waa tahay meel kasta aad joogtaan gaal wanaagsan ayaan hawadan ka leenahay jimco wanaagsan barnaamijka aad dhegeysanaysan waa barnaamijka nasaha jacayna si kadudoono ah barnaamijka toddobaha galabka soo jimcaha aad ka dhegeysataan fmta siddeetan iyo saddex dhibic shan megahertisa halka dad yagu caalamka ay si toosa nagala socdaan aalada dabinta oo tooska ah live streamka meel kasta aad joogtaan galab wanaagsan dhegeystaha ugu dambeeya naga soo wacay mid ka mid a xaafadaha waa deegaanka kayn magaciisana ku sheegay cabdifataax qabsadana lambarka toban iyo toddobaad ee barnaamijka dhegeystahaas wuxuu ku guulaystay kareen aad u qaali ah oo qaybna ka ah waxyaabaha ay gada carwada xadhaash oo ah carwo aad baaxdi weyn kuna taalla gudaha magaalada cadaado nasiib wanaagsan ayaa leenahay jimco wanaagsan kasoo doona raadiyo cadaado dhabarka dambe xarunta madaxtooyada galmudug ee magaalada cadaado nasiib wanaagsan ayaa lan dhegeystayaasha meel kasta aad joogtaan saaxiibayaal dhegeystayaal aad fara badan ayaa qadka telefoonka soo buux dhaafina jecelna barnaamijka inay ka qayb qaataan dhegeystaha qadka telefoonka ku jiraan sida jaaniskiisa halo asalamu calaykum dhegeyste halo asalamu calaykum walaal soo dhawo magacaaga meeshana soo wacayso
نور السبين barnaamij waa la socotaa
اه lambar qosana iska jitaabe
نمبر الوطن lambarka labaatanaad ee barnaamijka
اه lambarka labaatanaad ee barnaamijka iyo carwada xaraash waxay ugu tala gashay ayaan ku wada firi doonaa waa tahay meel kasta aad joogtaan jimco wanaagsan aan leenahay saaxiibayaal dhegeystayaasha lambarka ay qabsadaan haddii laga horreeya un dhegeysta uu qabsado oo nasiib ku jiran uu kala baxo waxa uu ku garan karaa in fariintaasi qosolka ah uu ku garan karo in lambarka uu qabsaday uu yahay lambar hore loo qabsaday nasiib ku jiran hore lagala baxay maakasa joogtaan jimco wanaagsan ayaan leenahay saaxiibayaal dhegeystayaal fara badan iyo qadka telefoonka soo buuxu dhaafin iyo jecelna barnaamijka inay ka qayb qaataan dhegeystaha qadka telefoon ku jiraan sii jaaniskiisa hallo asalaam alaikum dhegeyste
لما كنت الله أعطي
asal dhegeysta soo dhawo walaal magaca meeshan soo wacayso
يا magacaaga meeshan soo wacayso
لا وين محمد barnaamijka la socotaa
اه lambar qabsadoo nasiibka jitaabe
لما كنت الله
lambarka toban iyo labaad ee barnaamijka اه lambarka toban labaad ee barnaamijka iyo carruurda xaraash waxaa dhegeystahaas ay ugu tala gashay ayaana ku wada firi doonaa waa tahay meel kastaa joogtaan hawada aan kalana saaxiib yaal jimco wanaagsan dhegeystihi ugu dambeeya naga soo wacday ah, mid ka mid ah xaafadaha magaalada cadaada magaciisana ku sheegay maxamed nagana soo wacay deegaanka waa xaafada laaweyn ee cadaado qabsadana lambarka labiyo tobnaad ee barnaamijka dhegeystahaas carwada xaraash waxay ku tala gashay saabuun jirka loogu talagalay nasiib wanaagsan jimco wanaagsan ayaan leenahay meel kastaa joogtaan saaxiib yaal xilli wanaagsan ayaan leenahay markaana cumar
waa tahay xasano waad mahadsan tahay xasano galabta waxaa u moodaa lambarada inta dhegeystayaasha qabsada lambara aan u jeedo anigoo soo socda galabtay qofkii qabsada walaa nasiib ayuu leh saaxib aniga waxaa jeclaan lahaa inta taga saaxib magaaladaada inaan lambar qabsado hadday ii suurta gasho cumar waxaas inta kaayii dhegeysanaya marka dhegeystayaasha ayaa galabtay barnaamijkan iskala nasiibkooda ay halkan ay kusoo bandhigaan si halkan ay ugu qaataan hadiyado kala duwan oo xataa ay ku jirto hadiyad hadday intay helaan ay halkan qof ka mid uu ku guulaysto uu aad ula farxi doono xitaa aan rajeynayo inuu soo laalaaba uu leeyahay aniga hadiyadii ayaan inta aan qaato ma- maanta ma ku jirta bal aan nasiibkii aan jitaabsaday marka galabta halkan nasiib aad u qaali ah ayaa halkan maanta ay kusoo badnatay carwada xaraash oo carwad baaxad weyne ku tala gudaha magaalada cadaado aan rajeynayo in macaamiishida iyo dadka booqda ay aad u xiiso geli doonta waxyaalaha ay ku gado gudaha magaalada cadaado xarunta ay ku leedahay ah, gaarka masaajidka airaada ama wadada canasgoyska carwa kuweyd maagsa joogta waxaad galina saaxiib jimco wanaagsan
waa tahay xasanow horta waad mahadsan tahay laakiin xasanow galabta hadday ii suurtageli lahayd in aan lambar qabsado ama banaanka u baxo anigu lambar aan u jeeda ayaa qabsan lahaa haddana isaga kaa sheegi maayo wark markii waxaa rabaa la qabsan waaye inaan lambarkaasaan raba inaan qabsado saaxib hadhowna wax u malin aan iyadu lambarkaas isku qabsano ma isku qabsamaynaba sababtoo martaad barnaamijka qayb ka taha barnaamijka markuu dhamaad kabacdi lambar qabsado ma jirto waa barnaamijka saas kusoo gabagabaya kabacdi nasiibkaaga iyo haddii xataa meesha aad maanta studio aad imaan lahayd magala joogta kasoo wici lahaa markaasaan qabsaday waa suurtagal inaad guulaysan lahayd laakiin hadda way la joogta barnaamijka qayb ka tahay ma suurtagelaysa marka barnaamijka ee adoo wadanta gudaha baxaalada lamar habraa qabsaday ha laga diiwaan geliyo wixiyga aan helo maya taas inaa ka dhegeysan maysa
wala lambarkaas waad iga dhacda kolley tala tahay laakiin maanta kabacdi ayaan qabsan doonaa lambarka anigu aan ogahay haatana dhegeystaha qadka ku jira iyo jaaniskiisa halo asalaamu calaykum dhegeysta عليكم السلام ورحمة الله وبركاته dhegeysta magaca yaalka nagala soo xiriiraysa
نيعي وأنا في تو وجوكتو قلدات waa tahay barnaamijka mala socotaa
وعلى صعدة لمبركة توانات
waa tahay maxaad rajaynaysaa galabtay waa tahay xasanow waan ka xumahay dhegeystahaasna qadka telefoonka ayuu ka baxay meel kastoo joogtaana galab wanaagsan nasiibkiisana sidaas ayuu dhegeystahaasi ku waayay haatana dhegeystaha xiga ee qadka ku jira halo asalaamu calaykum dhegeysta
عليكم السلام ورحمة dhegeysta magaca yaalka nagala soo xiriiraysa
تعليق عبد بكين waa tahay saacadiiya xaafadda bakeed sidee looga dhegeysanayaa barnaamijka galabta
جوعا وراكي انت غارغو gudagal barnaamijka oo bal nasiibkaaga tijaabi
طبعا الله
waa tahay ku celi lambarka aa qabsatay
طبعا الله waa tahay nasiibkaaga ayaana kuu fiiri doonaa waa hagaag dhigi xasanow dhegaystahaasi waxa uu qabsaday sida noo muuqataba lambar dhagaystihii ka horreeyey uu qabsaday dhegaystayaal nasiib wanaagsan ayaan hawada inka leenahay xasanow galabta waxaad u malaydaaba in aad lambaradu galabtii aad ayay u fara badan yihiin kuwii welina la isma gaarin kuwii xiisaha badnaa ayaa haray dhegaystayaasha waxaa u malaynaya galabtay lambarada waaba laga afqabsado laba lambar isaga laalaabaayan keliya laakiin dhegaystayaal horay u socda ayaan idin leeyahay lambaradu aad ayay u fara badan yihiin waxyaabo kala duwan ayaa ku xuusan galabtay barnaamijkana waxaa taabagelaysa carwada carwooyinka waa carwa xaraash oo ku taalla bartamaha magaalada cadaado gaar ahaan kasoo horjeedka carwa kuweyt haatana dhegaystaha sida tooskaa qadka ugu jira iyo jaanadkiisa halo salaamu calaykum dhegeysta hal halow waan ka xumahay dhegaystahaasna qadka telefoonka ayaa ka go'ay meel kastoo joogtaana galab wanaagsan jumco wanaagsan ayaan hawadinka leen waa hagaag dhegaystayaal galab wanaagsan ayaan hawadinka leenahay meel kastoo joogtaana jumco wanaagsan dhegaystayaal qaybihii dhexe barnaamijka ayaana ku guda jirnaa dhegaystayaal aad u fara badan ayaa xasan uu qadka telefoonka soo buux dhaafinaya haatana dhegaystaha qadka ku jira ee janiskiisa halo salaamu calaykum dhegaysta وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
dhegaysta magacagaalka nagala soo xariirista
أبو علي صاحب القلبين.
waa tahay ku celi magacaaga
يا علي.
waa tahay xaafadda galbeed sidee looga dhegaysanayaa sida cali barnaamijka galabta
إيش يا عم؟
war galabtay nasiibkaaga tijaabi gudagal barnaamijka
طلق الشنط.
waa tahay lambarka shanaad iyo waxaa ku xusan
ololreenka cashaqa igu helay adduunyey ulashada kalgaalkii hurnibiri iga galay ambabaxa tallaabada anigu ijalhay ololreen
waa tahay saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan jimco wanaagsan ayaan hawada ayaan ka leenahay nasiib wanaagsan ayaan dhegeystayaasha u rajaynay dhegeystayaal aad fara badan ayaa cumar qadka telefoonka soo buux dhaafina jecelna barnaamijka inay ka qayb qaataan dhegeystaha qadka telefoonka ku jiraan siya jaaniskiisa jecelna barnaamijka inuu qayb oo ka ahaado dhegeystaha ugu horeeya walaal soo dhawow magaca meeshana soo wacayso
آه والله وعبد magaca ku cel dhegeyste
وعبد كان كاسواي.
barnaamijka la socota
آه lambar qasoon isuga jitaabe
نمبر قطعان كان.
lambarka afraad ee barnaamijka
آه lambarka afraad ee barnaamijka iyo carwada xaraash waxay ugu tala gashay ayaana ku wada fiiri doonaa maanta saaxiibayaal meel kastaa joogtaan gala wanaagsan ayaan leenahay dhegeystihi ugu dambeyn naga soo wacay mid ka mid a xaafadaha magaalada cadaado qabsana lambarka afraad ee barnaamijka dhegeystahaas qadka telefoonka ayuu ka baxay inta uusan ogaan nasiibka uu ku guulaystay meel joogtaan joojid waxaan kala wadaan kaleenahay saaxiibayaal jimco wanaagsan qaybihi dhexe barnaamijka ayaan kusii saqaynaa dhegeystayaal fara badan iyo qadka telefoonka soo buuxu dhaafina jecel laha barnaamijka inay ka qayb qaataan dhegeystaha xiga asalaamu calaykum walaal
عليكم السلام ورحمة الله walaal soo dhawow magaca bisha sawacso
أنا حافظ مكين barnaamijka la socotaa
إن بدل lambarka soo suba jitaabe
نمبر كليات lambarka lixaad ee barnaamijka
آه والله lambarka lixaad ee barnaamijka iyo carwada xaraash oo ah carwada carwooyinka waxay kugu tala gasho oo barnaamijkaas ay kusoo xigtay ayaana kuwada feeran doonaa waa tahay meel kasta aad joogtaan xawadan ka leenahay jimco wanaagsan dhegeystayaasha aad iyo aad waxaanu nahay dhegeystaha waxaan ka codsanaa dhegeystayaasha barnaamij ka qayb qaadanaya dhegeystaha markii la yidhaha aan u fiirno nasiibka uu ku guulaystay wax dhegeystayaasha aan ka codsana ilaa lamarka barnaamijka ay ku- ay uga soo qayb qaateen laga diiwaangeliyo inaysan qadka telefoonka aysan ka bixin oo qadka ay kusii jiraan meel kasta aad joogtaan jimco wanaagsan ayaa leenahay dhegeystuhu ugu dambeeyey qabsada lamarka lixaad ee barnaamijka nasiibkiisa halkaas ayaan ugu gudbaynaa sababtoo qadka telefoonka ayuu ka baxay intaan lamarkiisa laga diiwaan gelin meel kastaa joogtaan jimco wanaagsan ayaan leenahay saaxiibayaal dhegeystaha qadka telefoonku jinaansi jinaskiisa alo asalaamu calaykum dhegeyste
هذا alo asalaamu calaykum dhegeyste عليكم السلام walaal magaca meeshan soo wacayso
أنا قد قلت barnaamijka la socotaa
آه lamarka soo suba jitaabe
نمبر سيارات lamarka sagaalaad ee barnaamijka lambarka sagaalaad ee barnaamijka iyo carwada carwada waxay kugu tala gashay ayaana ku wada feeri doonaa waa tahay meel kasta aad joogtaan jimco wanaagsan ayaa leenahay saaxiibayaal dhegeystihi ugu dambeyn naga soo waca deegaanka gadhees qabsadana lambarka sagaalaad ee barnaamijka dhegeystahaasi wuxuu ku goleystay saabuun ay u tala gashay carwada xaraash qaybna kale waxyaalaha ay gado nasiib wanaagsan jimco wanaagsan ayaan leenahay saaxiibayaal qaybihii dhexe barnaamijkan sida jeexay nasiibka dadweynaha oo ah barnaamij dabaadlaha galab kasta jimcaha hawaan kale aad ka dhegeystaan fm tahay siddeetan iyo siddeed bishan megahertz ayaan isla soo gaarnay dhegala- dhegeystayaal aada fara badan iyo qadka telefoonka soo buuxi dhaafina jecelna barnaamijka in ay ka qayb qaataan dhegeystaha qadka telefoonku jiraan sii jaaniskiisa halo asalaamu calaykum dhegeyste dhegeystayaasna qadka telefoonka ayaa ka go-ay aad baa waxumahay meel kasta aad joogtana si wanaagsan ayaan leenahay dhegeystayaasha dhegeystaha xiga ee qadka telefoonku jira halo asalaamu calaykum dhegeyste walaal soo dhawow magaca meesha soo wacayso ودوا والله لول ولول شو تدعين قديس barnaamijka la socota
آه lambarka soo sugo jitaabe
نمبر سيارات lambarka sagaalaad ee barnaamijka
آه lambarka sagaalaad ee barnaamijka iyo carruur xaraash waxay ku tala gashay ayaan ku wada fiiri doonaa nasiib wanaagsan ayaan leenahay dhegeystayaasha dhegeystayaas nasiibkiisa waxa uu ku qabsaday lambar hore loo qabsaday nasiib ku jira ho- hore lagala baxay dhegeystayaal farmada qadka telefoonka soo buuxi dhaafinaya dhegeystaha xiga halo asalaamu calaykum dhegeyste walaal soo dhawow magacaaga meesha na soo wacayso
أنا قلبك أصلاً intaan naga soo wacaysaa قلبك barnaamijka la socotaa آه lambarka soo nasiibka jitaabe نمبر الله بعدي برانك lambarka labaad ee barnaamijka آه lambarka labaad ee barnaamijka iyo carwada xaraash waxa ay ugu tala gashay ayaana ku wada fiiri doonaa tahay meel kasta aad joogtaan jimco wanaagsan ayaan leenahay dhegeystayaasha qaybihii dhexe barnaamijka ayaan saaxiib yaal aan ku sii siqaynaa dhegeystihii ugu dambeeyay naga soo wacayay waa xaafadda galbeed ee magaalada calaado qabsadana lambarka sagaalaad waa lambarka labaad ee barnaamijka magaceedana ku sheegta hodan dhegeystahaasi waxa ay ku guulaystay ee nasiibkeeda ay ku jitaabisay carwada ay ugu tala gashay waa carfiso ay gado carweenka carweenka carwada xraash oo carwo aad u baaxda weyn kuna tala gudaha magaalada cadaado nasiib wanaagsan jimco wanaagsan ayaan lan dhegeystayaasha meel kasta aad joogtaan xawadaan ka lena saaxiib yaal jimco wanaagsan waa tahay meel kasta aad joogtaan hawadaan kale nasiib wanaagsan dhegeystayaasha dib naga soo qabtay haddaan u cesho lambarka barnaamijka uga soo qayb qaadan karaan wuxuu noqonayaa shan toddobaatan iyo saddex sideed sideed soddon iyo lix haddaan mar kale aan ku cesho lambarka barnaamijka uga soo qayb qaadan kartaan wuxuu noqonayaa shan toddobaatan iyo saddex laba sideed soddon iyo lix meel kasta aad joogtaan nasiib wanaagsan jimco wanaagsan ayaan leenahay dhegeystayaal fara badan ayaa qadka telefoonka soo buuxu dhaafina jecelna barnaamijka inaa ka qayb qaataan dhegeystaha qadka telefoonka ku jiraan sida jaaniskiisa halo asalaamu calaykum dhegeyste halo asalaamu calaykum dhegeyste
عليكم السلام walaal soo dhowow magacaaga meesha la soo wacayso
وطعني سوكي barnaamijka la socotaa
ها lambarka soo lasuga jitaabe
لما كان جدا صنعي lambarka sideedaad ee barnaamijka
ها lambarka sideedaad ee barnaamijka iyo carwada xaraash waxay ugu tala gashay ayaana ku wada fiiri doonaa nasiib wanaagsan ayaan lan dhegeystayaasha meel kasta aad joogtaan jimco wanaagsan ayaan hawadaan ka leenahay dhegeystihi ugu dambeeya naga soo wacay deegaanka gadhes ee gobolka galguduud qabsadana lambarka sideed ee barnaamijka magaciisana ku sheegay cali dhegeystahaasi wuxuu ku guulaystay kareen ay ugu tala gashay carwada carwooyinka carwo xaraash oo ah carwood baaxad weyn kuna taala gudaha magaalada cadado nasiib wanaagsan ayaan leenahay dhegeystayaasha dhegeystayaal aad fara badan ayaa qadka telefoonka soo buuxi dhaafina jecelna barnaamijka inay ka qayb qaataan dhegeystaha qadka telefoonka ku jiraan sida jaaniskiisa si uu barnaamijka qayb uga ahaado walaal asalaamu calaykum يا عليكم وعليكم السلام walaal soo dhowow magacaaga meesha la soo wacayso
عبد الفتاح بليش barnaamijka la socotaa ها lambarka soo nasiibka jitaabe
دولة شدح lambarka toban saddexaad ee barnaamijka ها lambarka toban saddexaad ee barnaamijka iyo carwada xaraash dhegeystahaasi waxa ay ugu tala gashay ayaana ku wada fiiri doonaa waa tahay meel kasta aad joogteen nasiib wanaagsan ayaan leenahay dhegeystayaasha dhegeystayaal fara badan ee qadka telefoonka soo buuxi dhaafina jecelna barnaamijka inay ka qayb qaataan dhegeystayi ugu dambeeya naga soo wacay deegaanada ka mid ah deegaanada galmudug qabsadana lambarka saddex iyo tobanaad ee barnaamijka dhegeystahaasi waxa uu nasiibkiisa u noqday ima uu ku guulaystay baraafuun ay ugu tala gashay carwada xarash oo ah carwo aad baaxad weyn kuna tala gudaha magaalada cadada nasiib wanaagsan ayaan leenahay qaybihii dhexe ee barnaamijkan saaca jibnasiidka downaha ayaan isla soo gaarnay dhegeystayaal afar maalin qadka telefoonka soo buuxi dhaafina jecelna barnaamijka inay ka qayb qaataan dhegeystaha qadka telefoonka ku jiraan sii jaaniskiisa halo asalaamu calaykum dhegeyste
عليكم السلام ورحمة walaal se dhowo magaca meeshaas wacayso
وكالة ku cel magacaaga
تجميل وكالة كانت معاونة barnaamijka la socotaa رجعان lambarka soo nasibka kitaabe
لم بكذب لحد البرنامج lambarka saddexaad ee barnaamijka lambarka saddexaad ee barnaamijka iyo carwada xaraash waxay kugu tala gasha ayaa nasiibka kuwada eegi doonaa markasaa joogtaan xawadaan ka leenahay jimco wanaagsan saaxiibayaal qaybihii dhexe barnaamijka nasaajacaha iyo nasiibka dadweynaha ayaan isla soo marnay dhegeystihi ugu dhawaa naga soo dhegeystihi ugu dambeeyey ee naga soo wacay mid ka mid a xaafadaha magaalada cadaado qabsadana lambarka saddexaad ee barnaamijka dhegeystahaas aad ayaa uga xunaha qadka telefoonka ayuu ka baxay inta aanan ka diiwaan gelin ciwaanadiisa meel kastaa joogtaan jimco wanaagsan ayaan leenahay dhegeystayaal aad fara badan ayaa qadka telefoonka soo buux dhaafinaya dhegeystayaasha mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku wargelinayaa in aysan qadka telefoonka aysan ka bixi inta laga diiwaan gelinayo lambaradooda ama ciwaanadooda meel kastaa joogtaan jimco wanaagsan dhegeystayaal aad fara badan ayaa qadka telefoonka soo buux dhaafinaya jecelna barnaamijka inay ka qayb qaataan dhegeystaha qadka telefoonku jira halo asalamu calaykum dhegeyste
عليكم السلام walaal soo dhowow magacaaga meeshaas wacayso
علي سؤال ناوي barnaamij waa la socotaa
اه lambarka sagaal si waa jitaabe
كالتهم lambarka sagaal tobnaad ee barnaamijka
اه lambarka sagaal tobnaad ee barnaamijka iyo carwada xaraash waxay kugu talgasho ayaa nasiibka aan ku wada eegi doonaa nasiib wanaagsan ayaan leena dhegeystayaasha meel kasta aad joogtaan jimco wanaagsan ayaan hawadayan ka leenahay saaxiibayaal qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan ku siinsaqaynaa dhegeystihii ugu daweeyey ugu dambeeyey ee naga soo wacayay mid ka mid a xaafadaha magaalada cadaado magaciisana ku sheegay cali qabsadana lambarka sagaal iyo tobnaad ee barnaamijka dhegeystahaasi carwada xaraash waxaa lambarka uu qabsaday ugu soo dhex riday nasiibna ay uga dhigtay kareem aad u qaali oo ah kareem jirka lagu talagalay nasiib wanaagsan meel kasta aad joogtaan jimco wanaagsan qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan saaxiib yaal aan kusii siqinaa dhegeystayaal aad fara badan iyo qadka telefoonka soo bax dhaafinaya iyo cumar
waa hagaag xasana waad mahadsan tahay haatana dhegeystaha horeeya ee qaadka ku jira halo asalaamu calaykum dhegeysta halo halo waan ka xumahay xasan oo dhegeystahaasna qaadka telefoonka ayaa ka go-ay dhegeystayaasha barnaamijka dib kala soo qabsida haddii aan ugu celiyo lambarka ay barnaamijka uga qayb qaadan karaan waa lambar shan toddobaatan iyo saddex sideed sideed soddon iyo lix haatana dhegeystaha sida tooska qaadka ku jira halo asalaamu calaykum dhegeysta halo halo dhegeysta magaca gaarka nagala soo xiriiraysa waa tahay barnaamijka mala socotaa
اه maxaa rajaynaysaa galabta
نصيب وانا gudagal barnaamijka bal nasiibkaaga tijaabi
نمبرك كوبات
waa tahay dhegeystahaas iyo nasiibkiisa waa hagaaga xasanow dhegeystihii ugu dambeeya naga soo wacay deegaanweynaha gidhays qabsadana lambarka koowaad ee barnaamijka dhegeystahaasi waxa uu ku guulaystay ama carwa xaraash ay ugu tala gashay dhe- maalmarin dhegeystahaasi kareem talo kareenka magaciisa xaa layidhaha anugu maba kare waa naxsanahay lambarka rabe inaa qabsada wey
waa tahay cumarow kaliya saa sheegtay lamarkii maanta oo dhan aad ordi aleh ilaahu dhegeystayaasha ii akbaray maanta waa laga qabsan sax nasiib wanaagsan ayaa mar kale aan ku leenahay laakiin nabi makaraanku waa kara aan sirasho wadanka moof laga hela meel kale laga soo baxsha
waa tahay xasano hadda kahor aniga filson inta israacnay aan waxa carwa xaraash tagna markaasa kareenka waa meeqa ee filsontir markaas hel konton dollar bal naxdinta adduunka maanta waxaa jira konton dollar waa meel lakiin war hada kan cumarow kii kan maahan kii kotonka ahaa midkaan waa- waa la- waa agmarta saaxib nasiibkaa waxaan isla maantana cumarna wuxuu ordayaa ma koton dollar meesha ku qoran mase waa wax ka badan
war saaxib wallaahi ma aqaana saaxib kontonkiiba muday saaxib warkan kii kotonka maaha kan waa kii kunka dollar ahaa niyo ma kan malgudila kii kontonka ma ka badan yahay kan wallaahi billah waaba isirisaa maantana ugu ordaya bahalkan iyo sida la iga hormaray saaxib dhegeystaasku waxaan leeyahay nasiib wanaagsan
nasiib wanaagsan nasiib wanaagsan dhegeystayaashu aad ayaan ugu mahadcelinayaa sida wanaagsan barnaamijka uga qayb qaadanaya dhegeystayaal aad fara badan iyo qadka telefoonka soo buux dhaafinaya waqtigana sii kulaalaya ogeys dhegeystaha qadka telefoonka jahan sii jaanis kasta jecelna barnaamijka inuu ka qayb qaato halo wasalaamu calaykum dhegeysta waa ka xuma dhegeystaad ma qadka telefoonka ayaa ka go-an maakasa joogtaan jimca wanaagsan nasiib wanaagsan ayaan leeleenay dhegeystayaasha dhegeystaha qadka telefoonka ku jiraan sii jaanis kasta jecelna barnaamijka inuu ka qayb qaato halo wasalaamu calaykum dhegeysta waalaikum salaam walaal soo dhawow magacaaga meeshana soo wacayso
yusuf xaafadda galbeed kaas barnaamijka la socota haa si fiican lambarka soo nasiibka jitaabi
saddex iyo tobanada ku celi
saddex iyo toban lambarka saddex iyo tobnaad ee barnaamijka haa saas lambarka saddex iyo tobnaad ee barnaamijka iyo carwada xaraash waxa ay igu tala gashay ayaan ku wada fiiri doonaa nasiib wanaagsan saaxiibayaal dhegeysta ugu dhoweyn naga soo wacay mid ka mid ah xaafadaha magaalada cadcado qabsana lambarka saddex iyo tobnaad ee barnaamijka dhegeystahaasi nasiib wanaagsan ayaan u rajeynayaa lambarka oo qabsan hore ayaa loo qabsado nasiib ku jira lagala baxay nasiib wanaagsan isku soo dayn wanaagsan ayaana leenahay dhegeystaha xiga ee qadka telefoon ku jiraan sii jaaniska jecelna barnaamijka in uu ka qayb qaato dhegeystaha xiga soo dhow walaal magacaaga meeshana soo wacayso barnaamijka la socota
haa waa la socda lambar qaso oo nasiibka ajtaabi
lambarka afraad lambarka afraad ee barnaamijka
haa lambarka afraad ee barnaamijka iyo carwada barnaamijka taabagelinaysa waxa ay kugu tala gashay ayaan ku wada fiiri doonaa nasiib wanaagsan ayaan leenahay saaxiibayaal qaybihii dambe ee barnaamijka nasiha jecel nasiibka dadweynaha ayaan ku sii saqaynaa dhegeystaha ugu dambeeya naga soo wacay mid ka mid ah xaafadaha magaalada cadaado qabsana lambarka saddex tobnaad ee barnaamijka dhegeystahaas nasiib wanaagsan ayaan leenahay lambar hore loo qabsado nasiib ku jira lagala baxay ayuu qabsado nasiibka soo noqday dhegeystaha qadka telefoon ku jira halo asalaamu calaykum dhegeyste halo asalaamu calaykum dhegeyste
haa waa ku maqlan walaal magaca meesha soo wacayso
waa cadar badin looga joogtay barnaamijka waa la socotaa
haa lambar qabsado nasiibka jitaabi
lambarka lixaad lambarka lixaad ee barnaamijka haa lambarka lixaad ee barnaamijka iyo carruur xaraasha ku tala gashay ayaanu ku wada firi doonaa nasiib wanaagsan ayaan leenahay dhegeystayaasha meel kasta aad joogtaan jimco wanaagsan ayaan leenahay dhegeystaha qadka telefoonka ku jiraan sii jaanis kasta jecna barnaamijka inuu ka qayb qaato halo asalaamu calaykum dhegeyste
alo halo asalaamu calaykum dhegeyste
waalaykum salaam walaal soo dhawow magaca meeshaan soo wacayso
talmo oo joogta galbeed barnaamijka waa la socotaa
waa la socda lambarka soo dhasibka jitaabi
toban iyo sagaalaad lambarka tobna sagaalaad ee barnaamijka
haa lambarka tobna sagaalaad ee barnaamijka iyo carruurda xaraash waxay kugu tala gashay toban iyo sideedaad toban iyo sideedaad toban sideed miya haa lambarka toban sideedaad ee barnaamijka iyo carwada carwooyinka ee galaabta barnaamijka taabagelinaysa iyo waxa ay kugu tala gashay ayaan kuu wada firi doonaa nasiib wanaagsan ayaan leenahay saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan inkasta noo maqla geysanaysaanba barnaamijka nasaajaca ayaa nasiibka dadweynaha oo ah barnaamij toddobaadla oo galabkasta jimcaha hadahan kale aad ka dhegaystaan raadiyaha cadaadada f m-ta siddeetan iyo siddeed dhibic shan markii hartesa ayaad dhegaysanaysaan oo aad nagala socotaan cadaadada deegaanada ku dhow dhow halka dadaygu caalamkana ay si toosa nagala socdaan f m-ta aaraada aaladda timinta tooska live streamka dhegaystaha qadka telefoonka ku jir aan sii jaaniskiista jecelna barnaamijka inuu ka qayb qaato walaal soo dhawow magacaaga iyo meeshan naga soo wacayso
waa xasan jooga yeeli barnaamijka la socotaa
si fiican lambarka soo nasiibka jitaabe
lambarka toddobiyo lambarka waxaan qabsaday toddobiyo toban lamarka toddobiyo tobnaad ee barnaamijka
aa lamarka toddobiyo tobnaad ee barnaamijka iyo carwada xaraash waxay kugu tala gashay ayaan ku wada fiiri doonaa nasiib wanaagsan ayaa leenahay saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan isaga noo maqlaysan dhegeystiya ugu dhawaa naga soo waca deegaanka iidoole ee gobolka galguduud qabsadana lambarka toddobiyo tobnaad ee barnaamijka dhegeystahaas nasiib wanaagsan ayaan leenahay lambarka uu qabsaday hore ayaa lagala baxay nasiib ku jira oo dhegeysta kaa soo horreeyey ayaa kaaga nasiib wanaagsan oo kaaga soo hormaray meel kasta aad joogtaan nasiib wanaagsan dhegeystayaal fara badan ayaa qadka telefoonka soo buux dhaafinaya dhegeystaha qadka telefoonka ku jira hallo asalamu calaykum dhegeyste hallo asalamu calaykum dhegeyste
calaykum salaam walaal soo dhawow magaca meesha soo wacayso
waa sabro oo joogta hogal barnaamijka la socotaa
waa si wanaagsan lambarka soo nasiib ka jitaabe
lambarka lix iyo tobnaad lambarka lix iyo tobnaad ee barnaamijka lambarka lix iyo tobnaad ee barnaamijka carruurda xaraasha galabta waxaa kusoo dhex riday yaa jimcown ahaysan aa leeda
sidoo kale
ya
iyo walaal sidoo kale yaa jimco wanaagsan aad leedahay ayay kugu soo xusay galabta carruurda barnaamijka taabagelinaysa
dhamaantii walaal badan walaal xoog jaagi cadaada aad iyo aad ayaan kaga mudug celinaya sida wanaagsan ee barnaamijka aad uga qayb qaadatay meel kasta aad joogtaan waxaan ka leenahay jimco wanaagsan qay- qaybihii dambe ee barnaamijkan ayaan ku sii saqanaa saaxiibiya
waa hagaag dhegeystayaal galab wanaagsan meel kastoo joogtaan si walba maqalka raadiyaha cadaadaho idiin soo gaarayo dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa dhegeystayaal aad u fara badanna qadka telefoonka ayay soo buux dhaafinayaan haatana dhegeystaha qadka ku jira iyo jaaniskiisa halo asalaamu calaykum dhegeyste hal halow waan ka xumahay dhegeystahaasna qadka telefoonka ayuu ka baxay dhegeystayaal meel kastoo joogtaanna galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay dhegeystayaasha lambaro kooban oo qur ah ayaa haray dhegeystihii nasiib leh ama barnaamijka la socday ayaana qabsan doona haatana dhegeystaha qadka ku jiray jaaniskiisa halo asalaamu calaykum dhegeyste halo halo
halo halo asalaamu calaykum dhegeyste wacalaykum salaam dhegeyste magaca ayaalka nagala soo xiriiraysa
waa leila joogta xamada galbeed waa tahay xaafadda galbeed sidee looga dhegeysanayaa barnaamijka
si fiican maxaa rajaynaysaa galabta
wax fiican
waa tahay gudagal barnaamijka bal nasiibkaaga tijaabi
lambarka toddobaad
waa tahay dhegeystahaas lambarka toddobaad iyo nasiibkiisa
ma moodaa lambarka gala- galabta xigay oo aad u ordeen galabtan lagaa qabsan gabadhaas ay qabsatay
waa tahay xasanoo galabtay dadka iga nasiib badan ayaa lambarada qabsanaya hore ee horaan kuugu sheegay awalaa ku yidhi qof iga nasiib badan maahan oo qof kala qabsan maayo lamarka galabta dhisdhahay xasan yuuse kaaga hormari
lamarkii hore orgu waxaa lamarka wada ee barnaamijka waxaa sheegtay inuu ku xusnaa kareen qiimihiisa oo gaaraya konton dollar konton iyo kun iyo dheer wax soo- waa laga- waa maaragtay waa laga soo gudbay lambarka kood- maaragtay toddobaad ee barnaamijka waxaa ku xusnaa mataqaanaa saabuun ay ugu tala gashay carwada xalaash oo ah carwad baaxad weyn gabadhaas magaceeda ku shirtay leila nagaa sugan xaafadda galbeed ee magaalada cadooda nasiib wanaagsan ayaan leenahay corow dhegtahaasa wuxuu ku guulaystay laba kun oo dollar oo mataqaanaa kareen jooga
waa tahay xasanow waa u maleeyay intaas dhahaya maanta kontonka dollar qabso labada kun qabso in iga hormaraya maanta dhow an- waxaan ku lahaa lambar ah qabsada saaxib taas adaa igu dhigay ayaan ku leeyahay adiga ayaana kaa sugaya
nasiib wanaagsan ayaan ku leenahay saaxiib waa saaxiib barnaamijka dambe ee dib uga soo qayb qaada markaasa nasiibka aad leedahay nasiib wanaagsan waa heli doontaa meel kasta jirta dhegeystayaasha waxaan leenahay saaxiib yaal qeybihii ugu dambeeyay barnaamijka ayaan ku soo saqaynaa lamaro qura ayaa hareey waxaana qabsan karaa dhegeystaha la socday barnaamijka dhammaad bil dhammo meel kasta aad joogtaan waxaan leenahay saaxiib yaal jimco wanaagsan dhegeystayaal aad fara badan ayaa qadka telefoonka soo buuxi dhaafina jeclaan barnaamijka inay ka qayb qaataan dhegeystaha qadka telefoonka ku jiraan sii jaaniskiisa halo salaam alaikum dhegeyste halo salaam alaikum dhegeyste
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
barnaamij la socotaa
آه، lamar qabsadaan soo kojitaabe
مع أبطال لمك قناة.
lambarka shanaada barnaamijka miya
آه، lambarka shanaada barnaamijka iyo carwada xaraash waxay ku tala gashay nasiib wanaagsan ayaan leenahay saaxiib yaal qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka nasa jimcaha iyo nasiibka dadweynaha ayaan isla soo gaarnay dhegeystayaal fara badan ee qadka telefoonka soo buux dhaafinaya dhegeystaha qadka telefoonka ku jiraan sii jaaniskiisa soo dhow walaal magacaaga meesha soo wacayso
وأنا جبت هذا.
barnaamijka la socotaa
أنا أصلاً شو أنا أفهم.
lambar kastoo nasiibka jitaabe
لمك- لمك اللي حلو.
lambarka lixaad ee barnaamijka أها.
maanta maxaa ka rajaynaysa lambarka lixaad ee barnaamijka
وأخوان- وأخوان قيد لي يلا جاك رجيني. كمان، آه، تمام، رجع لنا وسلامي.
saataas mid ayaa wadaan kuu soo marino lambarka lixaad ee barnaamijka iyo carwada xaraash waxay kusoo tala gashay ayaana ku wada fiiri doonaa nasiib wanaagsan ayaa lana dhegeystayaasha meel kasta aad joogtaan saaxiib yaal lamaro qura ayaa haray dhegeystayaal aad u nasiib badan ayaan dhegeysta aa heli karaa lamarada hore ee qura ee barnaamijka nooga harsan qadarku dhammaan lahaa meel kasta aad joogtaan xaqwada aan ku leenahay saaxiib yaal nasiib wanaagsan dhegeystaha qadka telefoonka ku jiraan si jaaniskiisa jecelna barnaamijka inuu qayb u ka ahaado soo dhowow walaal magacaaga meesha la soo wacayso
سعيد جبت هذا القلب.
barnaamijka la socotaa
آه، lamar qabsoo nasiibka jitaabe
لمك الشمي، تونادي برامج.
lambarka shan iyo tobnaad ee barnaamijka
آه، lambarka shan iyo tobnaad ee barnaamijka iyo carwada xaraash oo ah ca- carwada carweenka iyo waxay ugu talagashay dhegeystahaasi lambarka maanta uu dhegeystahaasi qabsaday nasiibka ugu soo xustay ayaan ku wada firi doonaa
ayluugu yaa badan suubaha kalisi jeeljeela loo degay bannaad jeelu marigay ayluugu yaa badan suubaha kalisi jeeljeela loo degay bannaad jeelu marigay oy silsilaalay sirduhu an baran oy silsilaalay sirduhu an socod baran beeraha sidoodiyo kayma farri loo dhigay oo igar mid yari ka lagu dhaqaaqay lagu salaaxay saameysigawaha igarniyarikabu maqaaqay lagu salaaxay saameysigawaha
nasiib wanaagsan ayaan lena saaxiibyaal meel kasta aad joogtaan jimca wanaagsan qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan isla soo gaarnay dhegaystaha qadka telefoon ku jiraan si jaanis kasta jeclana barnaamijka inuu ka qayb qaato halo asalamu alaikum dhegeyste walaal magaca meesha soo wacayso Ba- magacaagana barnaamijka la socotaa lambarka soo lasufa kitaabi lambarka la- labaatan lixaad ee barnaamijka aad iyo aad ya waxaan ahay lambarka lix iyo labaatanaad ee barnaamijka dhegeystahaas wuxuu mudoonsa barnaamij uusan la socon meel kasta aad joogtaan jimca wanaagsan qeybihi ugu dambeeya barnaamijka ayaan ku seesaqaynaa saaxiibayaal dhegeystayaal aada fara badan iyo qadka telefoonka soo buuxi dhaafina jeclna barnaamijka in ay ka qayb qaataan annagoo ku seesaqaynaa daqiiqda ugu dambeeya barnaamijka dhegeystaha xiga ee jaanis ku jira Sa- soo dhow walaal magaca insha soo wacayso barnaamijka la socotaa lambarka soo lasiwa kitaabi
lambarka koo iyo labaatanaad lambarka iyo labaatanaad ee barnaamijka
ah aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinayaa lambarka iyo labaatanaad barnaamijka iyo carruurda xaraash waxay kugu tala gashay ayaana kuwa firi doonaa waa tahay camarow hayesoo dhow
waa tahay xasan waa mahadsantahay waa u jeedaa barnaamijka waa dhammaanraba lambaro kooban ayaa haray dhegeystayaa dhegeystihii aad u nasiib badan oo hadda aad weliba u nasiib badan ayaa lambaradaas qabsadana hadeerta waxaaba u jeedaba dhegeystihi u dambeeyay lambarka uu qabsaday dhegeystahaasu maasha allah ayaa lay nasiibkiisa aad u wanaagsan yahay bal catarka magaciisana maba karaba haddaan sheeg ma
catarka uku guulaystaniyo catar aad u qaali waa mataqaanaa magaciisa xataa wixii yaa qaaliba meeshan xataa in lagu soo gudbo magaciisa wax dadka wax mala habo inaan tahay meeshunba meelaan caada ahayn
waa tahay xasan anugu waa sheegi laha galabtee waa ana kari haddaan karana magaciisa waxaa ka cabsaya in laygu camirto
waa tahay cumar oonaan sheegaya magaca catarka ay gabadhaas ku guulaystay magaceeda xawana wishugta naga soo wacay deegaanka gadhas ee gobolka galguduud magaca waxaa la yidhaha kareenkaas falfalos
waa tahay u maleexa ama caawan maba karaba anigina ful fulfulos ilaahu rabbi
waa tahay cumar aad umaasan tahay meel kasta joogtaan jimca wanaagsan ayaan leenahay dhegeystayaasha aada fara badan ayaa qadka telefoonka soo buuxi dhaafina jecna barnaamijka inay ka qayb qaataan oo qeybuhu ugu dambeeya barnaamijka ku sii saqeen asalaamu calaykum walaala soo dhowo magacayo meeshana soo wacayso
وعليكم السلام ورحمة fadlan ka foga buuqa ku jirto kusoo dhowo barnaamijka taa la socoto lamarka soo nasiibka jitaabe
عبد الجبار الجواد. خديجة عبدي ku celi magacaaga
خديجة عبدي محمد والجوز عبد الجبار barnaamijka la socotaa
تسعة lamarka soo nasiibka jitaabe
أمرك طبعا
ku celi waa tahay dhegeystahaasi waxaa moodaa qadka telefoonana kusii hee kareen oo ay ku furan tahay meel buuqa meel kasta aad joogtaan hawada aan ka leenahay jimco wanaagsan saaxiibayaal qeybihii ugu dambeeya barnaamijka ayaan kusii siqaynaa dhegeystayaal aad fara badan qadka telefoonka soo buuxi dhaafina jeclna barnaamijka in ay ka qayb qaataan nasiibkada halkan ay ku jitaabiyaan dhegeysta qadka telefoonka ku jiraan sida jaaniskiisa halo asalamu calaykum dhegeyste halo asalamu calaykum dhegeyste
عليكم السلام walaal soo dhowo magaca meesha soo wacayso
أنا هو-
magaca ku celi أنا هو عبد الناصر عبد الناصر barnaamijka la socotaa
آه lambarka soo soo jitaabi
شغالات
lambarka soo soo jitaabi dhegeyste شغالات
lambar sagaalaad mea آه lama sagalada barnaamijka iyo carruurda xaraash waxay galabta kugu tala gasho ayaan kuwada firi doonaa waa tahay meel kasta aad joogtaan hawadan kalena saaxiibayaal jimca wanaagsan waxaad dhegeystaneysaan barnaamijkan sac jecaan nasiib dadweynaha barnaamij toddobaadlaha galab kasta jimcaha hadahan kale aad ka dhegeystaan fmta halkaad adigu caalamkule si toosa nagala socdaan aalada tabinta tooska alaafa islaamka meel kasta aad joogtaan waxaad cunaysaa dhegeysta qadka telefoon ku jira soo dhow walaal magaca meeshana soo wacayso fadlan ka fogow buuqa aad ku jirto kusoo dhow barnaamij intaad la socoto lambarka soo naasi fujdaabi
Nambarka tawanas dagaalad ku celi magacaaga adiga oo joogta galbeed barnaamijka la socotaa
aa lambarka soo naasi fujdaabi
iga lambarka soo naasi fujdaabi
nambarka tawanas dagaalad lambarka toban iyo sideedad ee barnaamijka lambarka toban iyo sideedad ee barnaamijka iyo carruur xarash ku tala gasha ayaan ku wada firi doonaa ما كسر شاتم حوالين كلنا هاي جمعونا سنة استيال نسيونا سنة استيال فربنا قد كتلفون كسوب وحدة فينا جعلنا برامج كاينة كي قيب قاطعان السلام عليكم والله ما قاعد مش نسوي عشو
taleefoon ha ka baran برامج الله سعطا
hala soo نقستي وقدم بيها طيب برامج كي قيب قاطع كسر لو برامج كلام رقصو نسيب كتابي
lambarka soo bitownaad لمبرك كويتونا دي برامج كا aa لمبرك كويتونا دي برامج كا ايه لمع عروح حراش وحي كوتا لقشا ايه انا كوتا في ردونا nasiib wanaagsan ayaan leenahay saaxiibayaal meel kasta aad joogta in si kasta noo maqlo dhegeysanaysaa dhegeystiga ugu dhaweeya magaca ku sheegtay saacadiyo qabsatana lambarka koob iyo tobnaad ee barnaamijka dhegeystahaasi waxay ku guulaysatay catar ay ugu talagashay carwada xalaash oo ah xarwad baa xad weyne kulanta laba gudaha magaalada cadaado nasiib wanaagsan ayaan leenahay saaxiibayaal barnaamijka intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa
waa hagaag barnaamijka waxaan la socodsiinayay galabtay anigoo ah cumar axmed ibraahim suxayfa iyo weliba saaxiibkay xasan axmed maxamed tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid la mid ah intaan ku kulmayno sidaas sidaasi nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu